إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam waxaan ku dhex jirnay kitaabu salaa waxaan ku dhex jirnay baabu sifati salaa salaadii nabiga tilmaanteeda baabka ka hadlaya waxaan soo gaarnay xadiidka caaisha wa can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi kaana rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yastaftixu salaata salaada mid ku furfurta bitakbiiri allahu akbar waalqiraa'ata qiradana wuxuu ku furfura jiray bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa kaana nabigu wuxuu ahaa idaa rakaca markuu rukuuco lam yushkhis ma taagi jirin raasow madaxiisa walam yusawibhu mana laalaadi jirin walaakin bayna daalika walaakin kaana wuxuu ahaa bayna daalika inta u dhaxayda in kor loo taago iyo in hoos loo laal laalaadiyo meesha u dhaxayduu nabigu ahaa wa kaana nabiga wuxuu ahaa idaa rafaca markuu ka soo kor noqdo min arukuuci rukuucda lam yasjud ma sujuudi jirin xataa yastawiya ilaa uu sinaado qaa'iman xaalu yahay mid taagan wa idaa rafaca markuu ka soo kor noqdo min asujuudi sujuudda lam yasjud ma sujuudi jirin xataa yastawiya ilaa uu sinaado jaalisan xaalu yahay mid fadhiya wa kaana nabigu wuxuu ahaa yaquulu mid akriya fii kulli ragcatayni laba ragcoo kastaba ataxiya ataxiyaadu aqri jiray wa kaana nabigu wuxuu ahaa yafrishu mid goglada rijlow lugtiisa alyusra bidixda ah wayansibu waana taagi jiray alyumna lugta midigta ah wa kaana nabigu wuxuu ahaa yanhaa mid reeba can cuqbati shaydaani cirbaha shaydaan wayanhaa nabigu wuxuu kaloo reebi jiray an yaftarisha rajulu qofku inuu goglado diraacayhi labadiisa dhudhun iftiraasha sabuci sida dugaagu u gogladaan wa kaana nabigu wuxuu ahaa yakhtimu salaama wa kaana nabigu wuxuu ahaa yakhtimu salaata salaada midkii ku soo qatimaa bitasliimi assalaamu calaykum akhrajahu muslimaa soo saaray walahu cilatun cilluuna leeyahy xadiidkaas xadiidka imaamu muslim ayaa soo saaray cilaana ku jirta ciladuna waa inqiaac oo xaafid ibn xajar laftirkiisaa ku cadeeyey talkiisulxabiirka talkhiisulxabiirka uu ku cadeeyo wuxuu yidhi inqiaaca ku jira oo caaisho waxaa ka wariyey abiljawza caaisho waxaa ka wariyey abiljawza ows ibnu cabdilaahi alrabaci abiljawzana caaisha waxba kama maqal waxba kama maqal ibnu cadiy ibnu cabdilbari iyo qayrkoodaa sheegeen ibnu cadiy kaamilka uu ku sheegay ibnu cabdilbarina wuxuu ku sheegay tamhiidka xadiidka marka cilada ku jirta waa ciladaas oo ah inqiaac oo abiljawza waxa weeyaan aws ibnu cabdilaahi alrabaci aan ka maqlin caaisho inqiaaca ku jira marka ciladaasuna waxay keenaydaa dacfi xadiidka marka daahirkiisa waxaad moodaa xadiid saxiixa laakiin ciladaasaa ku jirta ciladaas marka ahlucilmigu jawaabo badan uga jawaabeen xadiidku saxiix muslimkuu ku yaalaa wuxuu ka mid yahay axaadiidta lagu qabsaday imaamu muslim oo la yidhi saxiixa muxuu u geliyey xadiidka inqiaaca ah xadiidka munqadica ah oo inqiaacu ku jiro muxuu u geliyey walidaa sidaas daraaddeeda shiikh la dhihi jiray rashiiduddiin alcudaar qoray kitaabka la ihahda gurar lfawaa'id اlmajmuuca fii bayaani ma waqaca fi صaxiixi اlmuslim min alaxaadiiث اlmaqduuca xadiidkan wuu sheegay oo waa ku daray axaadiista inqiaacu ku jiro sheekh naasirdiin albani irwaa lqaliilka oo kale w xadiidka wuxuu yihi daahirkiisu waa sixo laakiin inqiaacaasaa ku jira wa maca dalika xadiisku waa صaxiixo shawaahid badan uu leeyahy shawaahidaas ku saxiix noqona ila saakiin halkay sanadu waa daciif laakiin shawaahidaas kalea lagu xoojinaa sidaasuu xadiisku saxiix ku noqona aimo kalena qaab kaley u jawaabeen oo waxay yidhaahdeen sideedaba shardiga imaamu muslim xadiidka uu u dhigtay xadiidkana waa mutasil sababtoo ah raawigu raawiga uu xadiidka ka qaadanayo ka warinayo haddii ay isku casri yihiin inay kulmeenna ay suurtagal tahay itisaalu u yaqaanaa imaamu muslim sida uu saxiixiisa muqadimadiisa ku sheegay shardi uma ahan in la hubsado raawigaanu cidda uu xadiidka ka warina inuu la kulmay shardi uma aha shardi waxaa u ah isku casri inay ahaayeen inuu la kulmayna suurtagal ay khalaas laakiin imaam baaari bukhaari taas waa ku khilaafsan yahi wuxuu leeya waa in la sugo inuu la kulmay haddaan la sugin waxba kama jiraanu leey marka waa masala isku khilaafsan yahin imam bukhaari iyo imaam muslim calaa kulli xadiidka shawaahidaas ayaa xoojinayda bal xadiidka waxa weeyaan sida ibnulxajarba uu sheegay tahdiibu tahdiibka riwaayadan waxaa riwaayadaha gabal tusayda inuusan abiljawsa kaba maqal xadiidka oo wuxuu yidhi abiljawsaa wuxuu yidhi arsaltu rasuulan ilaa caaisha ergayaan u diray caaisho oo soo weydiiyey ergagaas ay usoo sheegtay rasuulkaasna ma uusan sheegin waa majhuul marka inqiaaciyaaba xaqiiqoobeyba marka ka xadiidka waa xaqiiqo inqiaacina ku jiro maxaa yl riwaayadaasa xaafid ibn xajar uu ku sheegay tahdiibu tahdiibka waaba sariixba inuusan asagoo xadiidka ka maqal caaisha arsaltu rasuulan u yii rasuulkaasna ma uusan sheegin ergayaan u diroon iyuu soo weydi ma uusan sheegin ciduu yahay marka inqiaacu waa xaqiiqo laakiin shawaahidaasu ku xoogaaba xadiidka xadiidku wuxuu tilmaamayaa sifadii salaadii nabi maxamed sala allahu alayh wasalam salaadii nabiga tilmaanteedu tilmaan aad u fiican ka bixinaya wa can caaishata radi allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi kaana rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yastaftixu salaata salaada mid ku furfurta bitakbiiri allahu akbar kaana ficilka maadiga oo nuucaas mudaaric haddii laga dhigo khabarkiisa kaana rasuululahi wuxuu ahaa yastaftixu habarka haddii mudaaric laga dhigo yadullu cala alistimraar wuxuu tusaa ficilkaas inuu si joogtaa nabigu u samay jiray sala allahu calayh wasalam si joogtaa inuu u samay jiray haddaan la helin qariino ka leexida qariino ka leexida inuusan joogto u samay jirin haddaan la helin ficil maadiya haddii la adeegsado ficilka maadigana khabar looga dhigo ficil mudaarica yadullu cala alistimraar wuxuu tusaa ficilkaas nabigu inuu u samay jiray si joogtaa marka idan macnuhu wuxuu noqonaa si joogtaan nabigu salaada wuxuu ugu furfura jiray takbiir macnaheeda waxa weya allahu akbar ayuu dhihi jiray takbiirta allahu akbaraa loola jeedaa salaadu wax kale kuma xirmaydo ilaa allahu akbar maahane lafdi kaleo ku macnaa kula xirmaydo xalaana soo sharaxnay waxaa kaleeto intaas loo daliishanayaa wax allahu akbar ka horeeyo lagu dhawaaqo salaada ma jirto qibladaad u jeesanaysaa qalbigana waa ka niyeysan laakiin wax af looga dhawaaqo allahu akbara ugu horayda wax kale nabigu kuma dhawaaqin sala allahu calayh wasalam nawaytu usallii farda salaati dur arbaca rakacaatin adaan mustaqbila alqibla lilaahi tacaala imaaman ow ma'muuman ow muqtadiyan hal lafdi oo ka mida nabiga lagama hayo hal lafdi oo ka mid a xadiid saxiixa loogama hayo mid daciifana loogama hayo mid musnada loogama hayo mid munqadicana loogama hayo sanad kala go-an iyo sanad xiriira midna loogama hayo maba laga warinba nabiga sala allahu alay slam hal xaraf oo ka mid a idan nabiga salaadiis waxay ka bilaaban jirtay allahu akbar allahu akbar saasay ka bilaaban jirtay waa dambe ahlucilmiga gobol ka mid ah oo shaaficiyada culammada mutaakhiriintii dambe ah waxay yidhaahdeen xoogaa carabka in lagu dhawaaqaana waa iska sunna sunatu nebiy ulama jeedaan sunat lculamaa culimmadu waxay yidhahdeen waa fiicanta culimmadii dambe mutaakhiriinta shaaficiyada gobol ka mid ah sheegay oo yidhahdeen waa sunno macnaha sunat lculamaa sunatu nebiy maaha nabi ma dhihin ma aysan dhihin ayaguna nabiga yidhi nabiga yidhi ma dhihin laftirkooda saas darteed haddaad aragta watalafudu bihaa sunna hamoodin suna nabi marka xaad u keenteenaa la yidhi waxay yidhahdeen liyusaacida lisaanu alqalba waxaan rabnaa xoogaa dadkii kafladoodiiya badatay ayagoo niyeysanaya allahu akbar iska leeyihin salaada gelayaana yidhahdeen waxaan rabnaa marka waxaan tirada badan intuu daldalaa bal qalbigiis inuu soo xaadiro oo warkan carabkaanu uu qalbigii xoojiyo oo uu niyeysto ayaga laftirkoodu waxay leeyihiin oo itifaaq ah hadduusan qalbiga ka niyeysan laakiin afka uu ka daldalo inaan salaada xirmayn waa itifaaqay leeyi xirmi me hadduu yidhaha nawaytu usalii farda salaati duhri arbaca rakacaatin adaan mustaqbila alqibla lilaahi tacaala imaaman allahu akbar hadduu yidhaahdo qalbigana uusan ka niyeysan inaysan xirmaynay qabaan marka salaaddu waxa ay ku xidhantaa waa niyada iyo takbiirta amaa tan ahlucilmi kale waxay dhahdeen watalafudu bihaa bidca aima xanaabilada ka mid a waxay dhahdeen watalafudu bihaa bidca marka watalafudu bihaa sunna haddii gabal yihahdeen gaballa yihahdeen watalafudu bihaa bidca yaa kala saara haddii la iskhilaafo maxaa la samaynaa fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna biاllahi walyawmi اlaakhir shay haddii laysku qabto waxaa loo celinaa qur-aanka iyo sunnada hadii laga helo salaadii nabiga salaadii saxaabada sawaabuu noqonaa hadii laga waayana bidcu noqonaa ilaa bidco waxay ahayd shay cibaad ahaan dadku u samaynayaan aana nabi maxamed iyo saxaabadiisa laga hayn oo aan daliil lahayn macnaha aan daliil lahayn marka markii kitaabka iyo alle iyo sunnada loo laabto watalafudu bihaa bidca a sawaabkiiya watalafudu bihaa bidca culummadan kaloo yidhahdaan watalafudu bihaa sunna waa ijtihaadeen waana ku gafeen hal ajiray meeshaas ka heleen laba kama helin maana in ayaga la dhaleecaynayo laleeyahay waa lumeen oo waa baadiyoobeenoo waa waxaa la leeyahay waxa weeyaan qofkii ahlu ijtihaad ahaa ee inta ijtihaaday sidaas yidhi hal ajara meeshaas uu ka helay insha allahu sida loo rajaynaa waa gafay qofka ka dambeeyana uma banaana inuu ku daydo qofkii markay caddaato ka ku daydaana isagu hal dambiyuu hel hal ajar helma midda kale adiga ahlu ijtihaad mati ayaga ahlu ijtihaaday ahaayeen marka salaada nabiga wuxuu ka bilaabi jiray bitakbiir wlqiraaata qiraadana wuxuu ka bilaabi jiray bialxamdu lilahi rabi alcaalamiin alxamdu lilahi rabi alcaalamiin suurad magaceed wey macnaha faatixaduu ka bilaabi jiray qiraaadana waxaa loola jeedaa qiraaat lqur'aan qiraaada waa qur-aana loola jeeda qur-aan akrin wuxuu ka bilaabi jiray bismi waxa weyaan alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin uu qur-aan akrin ka bilaabi jiray qiraaada waxaa loola jeedaa waxa weeyaan qur-aan in la akriyo sababtoo ah in wax ka horeeya la akri jiray xaal soo qaada ya allahuma baacid baynii wa bayna khadaayaa kamaa baacadta bayna almashriq walmaqrib iyo adkaarihii kale marka qirada la sheegayaa waa qirada oo qur-aanka ah korna loo akrinayo la maqlaayo qiraa'adaasa la sheega marka taasu ma diidaydo adkaar kale nabiga sala allahu alay sl inu akri jiro istiftaaxa waana soo ogaanay taas ee qirada la sheega waa qur-aan kor loo akrinayo marka xadiidkan laftirkiisa caaisho wuxuu tusaa nabiga qirada uu akrinaayo oo la maqli jiray bisinka kama bilaaba jirin bisin kama bilaaba jirin adiladeeduna waa soo socota iyadoo intaan ka badan laakiin kana sii hayso xadiidu caaisha meel kusii dhigo wa kaana nabiga wuxuu ahaa idaa rakaca markuu rukuuco lam yushqis ma taagi jirin ra'sahu madaxiisa walam yusawidhu mana lalaadi jirin marka aad rukuucdo waxaa la rabaa madaxaaga iyo dhabarkaadu inay siman yihiin oo saas u rukuucdo oo dhabarka iyo madaxa ay saas u siman yihiin waxaa la diidaya inta rukuucdo inaad saas tiraado oo aad madaxa kor u soo qaado waa rukuucsantaa markaasaa saas sida wax irka fiirina waa qalab marka korna u taagi jirin walam yusawibu hoosna uma laalaadi jirin oo inaad qoorta laalaadido oo markaad rukuucdo madaxii uu ka hoos maro dhabarka taasna lama ogolo saas u celi madaxaaga waa inuu dhabarka la sinan yahay madaxaaga walaakin bayna dalika walaakin kaana nabigu wuxuu ahaa bayna dalika inta udhaxayda rukuucda marka sharciga waa taasa wa kaana nabiga wuxuu ahaa idaa rafaca markuu kor u soo qaado madaxiisa min arukuuci rukuucda uu ka soo qaado lam yasjud ma sujuudi jirin xataa yastawiya ilaa uu ka sinaado qaa'iman xaaliya mid taagan markuu rukuucda madaxa ka soo qaado samica allahu liman xamida yidhaahdo horay kama sujuudi jirina waa istaagi jirin qof taagan ilaa loo arko oo xasilan meeshaasna waa xasilkii waa meelaha laga ay dad badan ka ibtilaysan yihiinoo waxa weeye madaxa uu soo qaro samic allahu liman xamida ule waana tegayba waa eber markaa salaadii halkaasiiba ku burtayba wax la wadoo dambe male rugniga halkaas looga tegay marka waa in uu qofku istaago oo dhaqdhaqaaqoo dhan ka dhammaado wa idaa rafaca markuu madaxa soo qaado mina sujuudi sujuuda ka soo qaado fadhiistana fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya lam yasjud ma sujuudi jirin xataa yastawiya ilaa uu sinaado jaalisan xaadiya mid fadhiya markuu sujuudda madaxa ka soo qaado oo adkaarta akrinayana waxa weeye waa xasili jiray nabiga sala allahu alay wasalam ku xasili jiray ilaa uu si fiican u xasilo sujuudda labaad ma aadi jirin ayada laftirkeeda waa meelaha aada loo qaldo waa meelaha aada loo qaldo wa kaana nabigu waxaa yaquulu mid yidhaahda macnaha mid akriya fii kulli ragcatayna laba ragcoo kastaba ataxiyata ataxiyaat laba ragcoo nabiga markuu tukado ataxiyaadu akri jiray hadii salaada wax ka hareen oy saddex ragcad tahay ama se afar ragco ay tahay baaqigii uu istaagi jiray hadday labada ku idishahayna halkaasuu ku salaamo naqsan jiray wa kaana nabigu wuxuu ahaa yafrishu mid googladaa rijlahu lugtiisa alyusra bidixda ah lugta bidixda ah uu googla jira waa googla jira macnaheeda waxa weeye inta dadbo meesha uu madow dhulka udhigu meesha cad kor mari jira markaasuu meesha cad ku fariisan jira lugta bidixda ah uu inta dhabarka u dhigo uu meesheeda cadoo dhulkana dhigi jiray meeshaasuu ku fariisan jira meeshaasuu ku fariisan jira wayansibu waana taagi jiray alyumna midigta lugta midigtaana inta faraheeda dhulka dhigo qiblada u jeediyo uu ciribteeda kor u taagi jiray wa kaana nabigu wuxuu ahaa yanha mid reeba can cuqbati shaydaani cirbaha shaydaan nabiga fadhi shaydaanaadka waa reebi jira cirba shaydaanka waa reebi jira waxaa loola jeedaa cuqbatu shaydaan cuqbatu shaydaan riwaayadaha gobol muslimna waxaa ku sugnaadee yanha can caqibi shaydaan ciribta shaydaan waa diidi jiray nabiga laba qaabba waa loo suureeyey suuradda koobaad waxay tahay sida ibnu daqiiqu ciid uu yidhi labada cagood labada cagood ayuu dhulka dhigaa wuxuuna waxa weeyaan dhulka xijina meeshooda madooba dhabarka ah cagaha cad labada cagoodu sidaas dhulka u dhigaa waa gedina meeshii dhabarka aheed uu dhulka xijina markaasuu salka wuxuu saaraa waxa weeyaan labadii cagood laftirkooda meeshooda cad uu saara meeshooda cirbaha uu salka saara inta labadooda dhabarka u dhigo taas waa loo fasiray taas waxaa dhici karta inay aad u yartahay wax u fadhiista labada cagood inta dhulka la dhigo oo meeshooda madow dhulka la dhigo in cirbahoodana salka la saaro taas waa loo fasiray waxaa kaloo loo fasiray taas ibnu daqiiqu ciid ayaa u fasiray ixkaamulixkaamka sida ku sugan ibnulmulaqimna iclaamka uu ku sheegay waxaa kaloo loo fasiray in labada cagood caadi dhulka aad u dhigto labada cagoodaad caadi sidii markaa istaagaydo aad dhigi jirto ad u dhigani salkana dhulkaaad dhige salkana dhulka ayaad dhige labada calacaloodna waxa weeyaan dhulkaad dhigane ayagana labada gacmoodna waa cuskane wa salaad ku jira waaas uma eka sooma jeed wax salaad ku jiraba uma eg waxa weeyaan labadii cagood dhulku dhigay jilbaha kor u taagay jilbuhu kor u taagay mar haddii cagaha dhulka la dhigo dhulku dhigay salkiina caadi dhulku u dhigto labada calacoodna dhulku dhigto taasna waa lagu fasiray oo waxaa ku fasiray abu cubaydata macmar ibnu muhanna iyo qayrkiisba iyo qayrkiisba sidaasay ku fasireen sida imaam nawowi muslimka sharxiisa ku sheegay mid kalea jiroo la yidhaahdo iqcaa oo cuqbatu shaydaan dadka gobol ku fasireen lakiin aan sawaab ahayn kaas waaba sunnaba oo waa maxay inaad faraha labada cagood farahooda dhulka dhigtood qiblaha farahooda ujeedido meesha faraha iyo cagtu ay ku kala leexdaan oo faruhu ku kala leexdaan inta dhulka dhigto faraha qiblada ujeedido oo labada ciood cirbood salkooda aada saarto ood ku fadhiisato labada jiribna foodooda dhulkay kuu yaaliin faraha foodooduna dhulkay kuu yaaliin markaad saadsalka waxaad saaraya labada cirbood taas waa in badan ay dadku u fadhiisaan soo maa taas waa lagu fasiray laakiin taasu meelayba sunna taa jirto xadiis saxiix muslimka ku sugan waa marka ducada udhaxayda labada sujuudood ducada labada sujuudood udhaxayda saas in loo fadhiistaa waaba saxiixba oo xadiiska saxiix muslimkuu ku sugan yahay shan ku shan boqol soddon iyo lix raqamka ah shan boqol soddon iyo lixda uga sugan yahy saxix muslimka taas marka taasu tan nabigu diiday ma ahan haddii loo fadhiisto marka labada sujuudood fadhiga udhexeeya lagu jiro labada sujuudood fadhiga udhexeeya laakiin waxaa qalad ah ataxiyaadka hore in saas loo fadhiisto sida dadka agarkooda u fadhiistaan waqaasatan dadka ilaah ciriiriga ku waxa weeyaan ku tukada ama se ataxiyaadka dambe loo fadhiisto taas way wax la diida adigu ma fahamti middaan hadda loo fadhiisanayo labada sujuudood fadhiga udhexeeya ma fahamti fadhiiso hadda ufadhiiso sax wey waa fahmi run marka waa noocaas weeye shukran jazaka allah khayr marka waa noocaas marka fadhigaas oo inta labada jirib dhulka la dhigo farahana foodooda dhulka la dhigo cirbaha cirbaha la saarayo salka mar waa sunna waa markee fadhiga udhexeeya labada sujuudood inta kalena waa bidco sunna maaha waa mukhaalafatu sunna ataxiyaadka hore iyo ataxiyaadka dambe iyo waxa weya lama markaasuu sunnayo marka nuuca la diidayana waa labadaas nuuc oo hore oo aan sheegnay amase midkan sunnada oo meeshiisii meel aan ahayn meeshiisii meel aan ahayn in loo fariisto in loo fariisto wa kaana nabiga wuxuu ahaa sal اlahu alay waslam yanhaa mid reeba can cuqbati shayaan cirbaha shaydaan wa yanhaa wuxuu kaloo reebi jiray an yaftarisha rajulu qofku inuu googlado diraacayhi labadiisa dhudhun iftiraasha sabuuci sida dugaagu u gogladaan dugaaga ama bahallada sabuc waxaa la ihahdaa bahalka duurjoogta wax cunoo dhan isku dar kulligood sabuca la hah ama dugaag ama bahallo waa waxa dad wax cuna ee duurkana ku nool aa la idhaha sabuc ha kala qaadin tiradii ka bateen dhurwaagi iyo libaaxii iyo haramcaski iyo waxa weeyaan dhammaan wixii duurkaas joogo wax cuna waxaa la isku idhahdaa sabuc marka sida dugaaga ama bahalladu ay u gogladaan oo kale taasna macnaheeda waxa weya qofku markuu sujuudayo inuu xusulka ilaa calacasha dhudhunka dhan dhulka dhigto sida bahalka eeyaha isay ufadhiistaan soomaadaan arag qalad carruurta yarkaas markay salaada bilaabayan qaarkood saas u fadhiistaan waa in laga celiya marka taas waa diiday maxaa la rabaa taas maxaa caajisnima tuseen wax meesha iska yaali tuseen qofka nashaad aa la rabay qof sunnadii nabiga ku dadaalaya oo nashaadsanaa laga rabay inta faraha isku dhejiyey oo dhigay meesha garbaha ku aadan oo asaga dhan diyaarsanaa laga rabay marka wax saas u yaalla maa la ogolo ila gacan kor u qaadaa la rabay labada xusul dhinacana ka fogeeyey weli dhinacyadana uu ka fogeeyey wa kaana nabiga wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yakhtimu mid kusoo khatima asalaata salaada bitasliimi assalaamu calaykum waraxmatullah uu ku khatimi jiray salaada halkaasuu ku khatimi jiray marka niye uma baahna salaada markaad ka baxaydo inaad niyeysato ka bax uma baahna afka haddaad asalamu alaykum raxmatullah inta ka tira xagga u jeesato khalaas waa ka baxda xanafi haddaad tahayna waaba iska tegi saad salaada ugu jirtaa hore u dhaqaaqi xanafiyadu waa noocaas iyaga waxay ku leeyihin xabaal waajib maaha laakiin sidaana sunadii nabiga ah sala allahu alay waslm akhrajahu muslim ayaa xadiidka soo saaray walahu xadiidka waxaana u sugnaaday cila ciladiina waa naga sheegnay wa can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii alle kaana wuxuu ahaa yarfacu mid kor u qaada yadayhi labadiisa gacmood xadwa mankibayhi labada garab ku-aadkooda labada garab la sinaashadooda ayuu gacmaha gay jiray xadwa mankibayhi idaftataxa salaata salaada markuu furfurana nabiga sala allahu calayh wasalam markuu salaada bilaabana oo uu salaada inuu xirto rabo waxa weeyaan xalana waa darsigaynu ku soo marnay gacmaha kor u soo qaadi jiray waxba isku dhejin maala shardi maahan inaad kala fogeydaana sunno maahan sidooda ilaahay kugu abuuray u daysani goormaa la kala fogeynayey rukuucda goormaha la isku dhejinayey sujuudda markaana sidoodaa laga dhiga markaana sidoodaa laga dhiga marka iyadoo sidooda inaad waxa weya labadan garab la soo sinto idaftataxa salaata wa idaa kabara markuu takbiirsadana kor uu soo qaadi jiray lirukuuc rukuucda waxaa sidoo kale halkaas marab maaha markaad rukuucda aadaydana waxa weya waa inaad sidii oo kale tiraahdo sida qur-aanka u aqrisaydo markaad rabto inaad rukuucdo waa inaad sidii oo kale tiraahdo oo tiraahda allahu akbar ood rukuucda aaddaa ta gacmii kor usoo qaaddo bartii oo kale keento wa idaa rafaca markuu kor soo qaado ra'sahu madaxiisana gacmaha kor u qaadi jiray mina rukuuc rukuucda markaad rukuucda madaxa ka soo qaadaydo markaad rukuucda madaxa ka soo qaadaydana sidaasoo kaleeto samica allahu liman xamida samica allahu liman xamida waa imaamka iyo qofka keligiisa ma'muumka oo soo socda aan sheegi doona insha allah muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim ayaa xadiidkaas isku waafaqeen wa fii xadiidi abi xumayd xadiidka abi xumaydna waxaa ku sugnaa cinda abi daawuuda yarfacu nabigu kor u qaadi jiray yadayhi labadiisa gacmood xataa yuxaadiya ilaa uu la sino bihimaa labada gacmood mankibayhi labadiisa garab uma markuu kor soo qaado kadib uu yukabiru allahu akbar dhiji marka xadiidkan waa xalana waa sheegnay waxaa uu u egyahay in allahu akbartu dambaydo marka waa anagii soo sheegno xalay nidhi sifaadaas in isku mar laga dhigo in allahu akbartu horaydo iyo in allahu akbartu dambaydo saddexdaba sunnadaa ku sugnaatay marka taad rabtaad samayn kartaa wlafdal an tuqaarinahuma sida feecanna waa inaad isku mar ka dhigto inaad isku mar ka dhigto sidaas ayaa ugu wanaagsan xadiidkaasna waa xadiid saxiix ah oo haabita xadiidka waxa weeyaan abi xumayd waa xadiid saxiixa oo haabit ah aimo badanaana qawiyeeyeen sida ibnu khusayma saxiix yeelay ibnu xibbaan ibnu lqayim calaamat lalbani iyo qayrkoodba walimuslimin imaam muslim waxaa u sugnaaday can malik bn lxuwayri radia allahu canhu naxwu xadiid ibni cumar xadiidka cabdullahi ibni cumar oo kale oo hadda xadiidka cabdullahi bn cumar maxaan kusoo ogaanay saddex gooroo gacmaha kor loo qaadayo cinda takbiirati اlcraam wa cinda rukuuc wa cinda rafci min arukuuc saddexdaas xadiidkii cabdullahi bni cumar aan kusoo ogaanay saxiixulmuslimka waxaa ku sugnaaday can maalik bni qubayl saxaabi kale weeye sidaas oo kale waxa weeyaan saddexdaasoo kale uu sheegay naxwu xadiid ibni cumar walaakiin qaala wuxuu yidhi maalik bnu quwayrif xataa yuxaadiya ilaa uu la simo bihimaa labada gacmood furuuca udunayhi labadiisa dhegood waxa weeyaan balaqooda ama dhegta meesheeda jilicsan furuuca udunayhi cabdullahi bni cumar asagu muxuu yidhi mankibay maalik bnu quwayrifna wuxuu yidhi furuuca udunayhi dhegta meesheeda jilicsan u hoosayda halkaas ilaa uu la simo halkaas ilaa uu la simo taasna xalan soo sharacna waxaa nidhi waxaa lagu jamcinaa waxa weeyaan tanna nabiga sala allahu alay slm waa sameeyey oo cabdullaahi bni cumaraad ku arkay mar samee sunnaad ku dhaqantay oo halkan garbaha la sim mar kalena waxa weeyaan sida maalik bnu khuwaari uu nabiga ku arkay dhegaha la soo si marka marna sidaan dheh marna sidaan dheh labadi waa sunna laakiin waxa weeyaan inaad suul kala tira garabkan ku raadina faryartana waxa weeyaan dhegta balaqeeda waxay noqonaydaa markaas sunno aan nabiga laga soo gori ilaa nabigio sidaas iskugu raadiyey lama hayo lama hayo lama hayo marka axaadiidtaasna waxaan ka faa'iidaysanay gacmaha koruqaadidooda saddex meelood oo kale oo waxa weeyaan saddex meelood hal meel horaan usoo ogaanay waa takbiiratlicraam marka laba meeloodoo kalea lagu daray laba meeloodoo kalea lagu daray xadiidka weliba bukhaari iyo muslima cabdullaahi bni cumar waxaa la socday waxaa la socday walaa yafcalu dalika fi sujuud nabiga sujuudda saas ma yeeli jirin oo markuu sujuudda aadayo iyo markuu madaxa ka soo qaadayo gacmaha kor uma qaadi jarin nabigu sala allahu alay wasalam saasaa ku taalla waxa weyn xadiidka cabdullaahi bni cumar weliba riwaayad bukhaarigaa sii caddaynaydo le walaa yafcalu dalika gacmaha nabigu kor uma qaadi jirin arrintaas ma samayn jirin xiina yasjudu markuu sujuuda wa xiina yarfacu ra'sa min asujuud waxaa weeyaan saxiixulbukhaariga ayay ku sugan tahayna taasu raqamka toddoba boqol soddon iyo sideed marka cabdullaahi taas wuu anfiyey laakiin axaadiid kale oo tusayda ayaa soo aroortay in marka sujuudda la aadaa laftirkeeda gacmaha kor loo qaado marka madaxa laga soo qaadayana waxa weyn ayadana kor loo qaado gacmaha axaadiid kalaa soo aroortay axaadiidkaas waxaa ka mid a xadiidka malik bn alxuwayrif oo uu yidhi nabigaan arkay yarfacu yaday fii salaatihi idaa rakaca waidaa rafaca rasahu min rukuucihi waidaa sajada waidaa rafaca rasahu min sujuudihi xataa yuxaadiya bihima furuuca udunay nasaa-i iyo axmed ayaa wariye sheekh naasudin albani wuxuu yihi sanadkiisuna waa saxiix calaa shardi muslim marka kaas wuxuu ku daraa sujuudda iyo madaxa marka laga soo qaadayo xaafid ibnu xajarna fatxulbaariga wuxuu yidhi intaan anigu dul istaagay xadiidka ugu saxsan sujuud sheega waa xadiidkaas aan hadda sheegnay kaas weeye sidoo kale waxaa soo arooray waail ibnu xujri xadiidkiisa waail ibnu xujri xadiidkiisa oo uu yidhi nabiga tukanayay sala allahu calayh wasalam marka nabiga fa kaana yukabiru idaa khafada wa idaa rafaca wa yarfacu yadayhi cinda takbiir markuu hoos aadayo markuu kor aadayaba nabiga sal lahu alay slm waana takbiirsan jiray gacmahana waa qaadi jiray sheekh naasudin albani sifatu salaati nabigi wuxuu yidhi toban saxaabi ay ka sugan tahay sujuudda marka madaxa laga soo qaadayo marka la aadaaba in gacmaha kor loo qaado waxaa laakiin isweydiin leh maxaa looga jawaabaya cabdullahi bn cumar oo saxiix bukhaariga iyo muslim iyo bukhaariba ay ku taallo nabigu wax weyn kor uma qaadi jirin gacmaha markaas sheekh naasudin albani isaga wuxuu uga jawaabay wuxuu yidhi qaacidadiyaa la mara cabdullahi bni cumar waa naafi saxaabadan kale sugayda malik bn alkhuwayris iyo waail ibnu xujrina waa muhbit cabdullahi waa naafi waa anfina nabigu kor uma qaadi jirin leey saxaabadan kalena waa muhbitiin waa sugayaanoo kor u qaaday leey qaacidaduna waxay tahay hadday isticaarudaan naafi iyo muhbit yuqadamu yuqadamu muhbitu cala naafiy midka sugaya aa laga hormarinaa midka diidaya sababtoo ah waxay yidhaahdeen midka diidaya macnaheeda wa waa inuusan arag isagoo nabigu arrintaas samaynay cadamulcilmiyuu ka hadlayo laakiin ninka sugayaa cilmigu ka hadla anaa ku arka wiil nabigu sameeyey sidaas qaacidadaasaa la marsiina wiil laakiin cabdallah ibnu saalix alfawsaan wuxuu yihi qaacidadaas meeshaan meesheedii maaha lamanaa marsii karo meeshaan baabkeedii baabkaanu maba ahanba sababtoo ah baabkeedu waxay tahay qofka diidaya cadamulcilmi marka qofka diidaya uu ka hadlayo cadamulcilmi aniga kuma arag markuu ka hadlayo laakiin hadduu leeyahy anaa nabiga arkay mana samayn cilmigu ka hadla nabiga anaa saas u fiiraya isagoo tukaaya mana samayn cilmigu ka hadla aw cadamulcilmigu waa kan sheegaya markaasuu kor u qaaday markaasna gacmaha kor u qaaday markaasna kor u qaaday markaana uma qaadin waa cilmi cadamulcilmi ma idan qaacidadaas halkaan ma mari karto marka lama marsii karo halkaan maxaa marka lagu samayn laba dariiqaa hartay tarjiix iyo jamci jamci iyadoo suurtagal yahana tarjiixa waa laga fiican yahy iyadoo labadii daliil la jamci karo waxaa la dhahdaa icmaalu daliilayni owlaa min ilqaa'i xaddimaa labada daliilba in lagu dhaqmo aa ka haboon in la yidhaha kaasaa laga tega kana lagu dhaqmo laba laba daliiloo sugane marka icmaalu daliilayna la samayna waa maxay sida badan oo haalibka nabiga u ah gacmaha kor uma qaadi jirin markuu sujuuda aadaa iyo markuu madaxa ka soo qaado maxaa yeelay cabdullaahi bni cumar nabiga saxaabadii laasimtuu ka mid ah kumana arag waana fiiraayo mana ku arag marka ma laazimi jirin nabigu sala allahu alay wasalam maali bnu lkhuwayris iyo waayl bnu xujri ayaga mar yarayba nabiga la kulmeenba ma badnayn sida cabdullaahi uma laazimin sida cabdullaahi uma laazimin laakiin waxaa la ay uu faa'iideynaya xadiidkoodu mar inay ku arkeen maxaa markaa soo baxaya sida badan inaadan samayn ood xadiidka cabdullahi bn cumar ku dhaqanto bukhaari mar marna inaad samaydo ood xadiidkan maali bn khuwayrisiy ku dhaqanto idan markaas waxaa noqoy qof sunadii o dhan ku dhaqmo laakiin mar walba haddaad kor u qaado nabigu waa khilaafsanta illa mar walba kor uma qaadi jirin waa kan cabdullahi bn cumar oo fiirina oo ka waayey taada marnaba kor qaadina sunadaasaa kaa maqnaana ila waa kan maali bn xuwayris ku soo arkay marka waxaa lagu jamcinaa inaadan mar walba kor u qaadin oo sida badan aad saddexdan ku gaabsato iyo mar kaloo afraadoo aan sheegi doono saddexdaan markaad salaada allahu akbar leeda xihanayso markaad rukuucaydo markaad rukuucda madax ka soo qaada mar afraadna waa sheegi doona afartaasaad iska laazime tanna marmar aad samaynaya sidii mar loogu arkay nabiga sala allahu alayh wasalam sidaas waxaa haray mar afraad oo usan kitaabku sheegin markaa afraad imaamu bukhaari ee saxiixiisa ku wariyey cabdullaahi bni cumar ayaa sheegay wuxuu yidhi kaana idaa qaama min aragcatayni rafaca yaday nabiga sala allahu alay slm wuxuu ahaa markuu laba ragca ka soo istaago gacmaha kor u qaadi jiray marka inta ataxiyaadka dhexe dhammeeyo uu u istaagayo inta u dhiman bay hal ragca u dhimantahay maqrib tahay iyo hadday laba ragca u dhimantahay rubaaci tahayba markuu labada ragca ka istaago nabiga gacmuhu kor u qaadi jiray bukhaariga ku taalla cabdullahi bni cumar ayaa yidhi wuxuu yidhi kaana idaa qaama min aragcatayni rafaca yadayhi saasuu yidhi marka waa nuucaas sidaasoo kaleeto xadiidka abi xumayd asaacidina sidoo kale ugu sugan tahay oo abu daawuud uu wariyey wuxuu leeyahay idaa qaama min aragcatayni nabad markuu ka istaago laba ragco kabara wa rafaca yadayhi xataa yuxaadiya bihima mankibayhi kamaa kabara cinda iftitaaxi salaa marka sidii uu allahu akbar u yidhi markuu salaada bilaabayey sidaasoo kale wey alimaam abu sulaymaan alkhadaabi macaalim sunanka wuxuu yidhi xadiiu abi xumayd fii rafci lyadayni cinda nuhuud xadiidkan abi xumayd ee sheegaya gacmaha in loo kor loo qaado cinda nuhuud marka la kici rabo marka kicidda la bilaabo kor loo qaado cinda nuhuud kicida agteeda uu leey halkaas way leey marka la kici rabo min atashahudi tashahudka laga kacayo xadiiun صaxiix weeye waqad shahida lahu bidalika cashraة min asaxaaba toban saxaabiyana uga markhaati kacday abi xumayd xadiidka oo uu ka mid yahay abu qataada alansaari waqad qaala bihi jamacat min ahli اxadii xadii badanaana sidaas ku tegey walam yadkurhu shaafiiy shaafici lakin isagu ma sheegin oo markaas labada ragca laga istaagayo in gacmaha kor loo qaado ma sheegin wlqowl bihi laazim laakiin in sidaas la yeelaa waa waajib waa laazim in lagu tago oo la yidhaahdo laba ragca marka la dhammeeyo ataxiyaad ay tahay shaaficiyuusanba ku tegina waa in la sameeya maaa nabigii ka suganta sala allahu alayh wasalam shaaficina nabigu raaci jiri soo ma jeedid fiiri ninkan waa nin shaaficiya aimada shaaficiyada fiiri wuxuu ku leeyahay walam yadkuru shaaficiyu shaafici ma sheegin wlqowlu bihi laazima laakiin in la yidhahdaa laazima waa laga maarmaan yuusanba sheegin calaa aslihiya lagu soconah yidhi calaa qubuuli ziyaadaad asalkiisii ahaa in ziyaadada hadday sugnaato la aqbalo tiiya lagu socahu isagaaba ummadda u dardaarmay siyaadadii sugnaato xadiid ku sugnaato in la aqbalo sidaas ayuu yidhi macaalimu sunanku kuleeyay ibnu khusayma wuxuu yidhi huwa sunnatun lam yadkuru shaaficiyu arrinkan waa sunno ibnu khusayma asxaab alwujuuha shaaficiyu ka mid yahy shaaficiyada a'imada ugu waaweyn ayuu ka mid yahay oo asxaab alwujuuha la yidhaha qowlkoodu muctabar yahay qowl uu fadwoonaa masale aan shaafici ka hadlin ama masale shaafici si uga hadlayo wej kale uga hadla qowlkaas waa la ictibaarinaya hadhow madhabka shaaficiyada marka la sheega shaaficina ma sheegin sidii shaafici sheegay si aan ahayn u sheegay o hadhow madhabka shaaficiyada lagu dara qowlkaas dhowr dhowr ninaa sidaasa ragga shaaficiyada ma ahan a'imada waaweyn xataa nawowi heerkaas lama gaarsiin marka wuxuu ka mid yahay ibnu khusayma asxaab alwujuuh waana a'imadii salafu saalixna waaye muxadisna waaye bukhaari muslimna shiiku u yihi laakiin waa shaafici asagu wuxuu yidhi huwa sunatun laba ragca marka laga istaaga in kor loo qaadaa gacmaha waa sunno lam yadkuru shaafici uusan sheegin falisnaadu sanadku saxiixun waa saxiix waqad qaala wuxuuna na yidhi shaafici oo ka dardaarmay quuluu bisunna sunnada ku hadla wadacuu qawlii hadalkaygana ka taga isagaa noo dardaarmay marka waa ku hadlaynaa wy saasay ahayen aimada shaaficiyadu aimada shaafici nuucaasay ahayen xadiid saxiixa markuu sugnaado waxay dhihi jireen shaaficiyaaba noo dardaarmay idaa saxa alxadiiu fa huwa madhabi xadiis hadduu sugnaado qaata qowlkayga khilaafsanna katada shaaficiya aimada afarta madhaboodna waa darna bal ijmaacuu kusoo naqliyey shaafici asagu oo wuxuu ihi ajmaca almuslimuuna calaa ana man istabaanat lahu sunnatun can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam lam yaxila lahu an yadacha liqowli axad waxay muslimiintao dhan ku ijmaaceen wy maahan afar madhabood xata muslimiintao dhan qofkay sunno nabiga xaggiisa uga caddaato xalaal uma ahan inuu ka tago oo uu yidhaahdo imaamkayagaa khilaafsan madhabkayaga maahan madhabkaaguma nabi khilaafida xataa madhabkayaga maaha madhab aan ahayn nabiga hala raaxuuye afarta imaam waxay ka wada dardaarmeen iyo inta kaleba qowlkooda iyo haddii sunnada nabigu iskhilaafto laasim in la qaato sunnada nabiga laakiin masale muhiimay baraarujiyeen ahlucilmigu sida xaafidu dahab iyo qayrkoodba xadiid saxiixa intaad aragto madhabka khilaafsan inaad iskala boodo adoon fiirin xadiidka wixii culummadu ka yidhaahdeen maahan wax culummadu dardaarmin xadiidka waa inaad akrido ahlulcilmigu waxay ka yidhahdeen ka hor xadiis mansuuq haddaad iskaga tagto oo tiraa shaafici ma dhihi waa saxiix laakiin ha saxiixaye waxa weeyaan in la dhahado ma banaaneen waaba la nasaqay marka waa inaad aragto xadiidkan ma mansuuqa mase waa muxkam maxaa macnihiisa ahlucilmigu ku fasireen laasim waxa uu yidhi xaafidu dahabi inaad hesho horta xadiisku inuu saxiix yahay labo waa inaad hesho shaafici isagu yuu ku dhaqmi ama maalig yuu ku dhaqmi laakiin a'imo kaloo ku dhaqantay oo xadiiskan ku tagtay maxaale ma dhici karta inay muslimiintu ku kulmeen xadiis nabi inay ka wada tagaan ma dhici karto inay ku kulmeen haddaad marka waxa weeyaan mas aad aragto xadiis khilaafsan madhabkii madhabkii shaaficiyu khilaafsan yahay waa saxiix waxaad ogaatay xadiiskii inuusan mansuuq ahayn a'imadii kala sharxeen waa ay ku tageenoo waa fadwoodeen khalaas d waa la raaca maxaa yal imaamna waa raacay imaamna wuu ka tegey xadiiskiina waa saxiix labada imaamna waa kuu siran yahi waa laba imaam midka xadiiska ku tegey iyo kan aan ku tegin qowlkoodu yaa la qaadana kan xadiiska ku tegey marka taasaa muhima laakiin in la iska fiiriyo sidaas ayaa muhiim hadalkaas xaafid ibn xajar ayaa fatxulbaarig uga soo raraa ibnu khusayma ayuu uga soo raraa marka meeshaasna waa meel afraad marka afar goor ah gacmaha kor loo qaadaa si joogto ah marka la xihana marka la rukuuca marka rukuucda madaxa laga soo qaadaa iyo laba ragco marka ataxyaadka dhexe laga istaaga marka laga istaaga an waal ibni xujr radia allahu canhu can waail ibni xujri radia allahu canhu qaal waail ibnu xujri wuxuu yidhi sallaytu waxaan tukaday maca nabiy nabiga la jirkiisa sala allahu calayhi wasalam fawadaca nabigu waa saaray yadow gacantiisa alyumna midigta ah calaa yadihi gacantiisa alyusraa bidixda ah calaa satri laabta korkeeduuna isla saaray akhrajahu ibnu khusayma ayaa xadiidkaas soo saaray xadiidkaas ibnu khusayma ayaa saxiixiisa ku soo saaray sanadkiisana xoogaa dacfi ah ayay ahlucilmigu ku sheegeen laakiin shawaahiduu leeyahay xadiidkaas ibnu khusayma ayaa saxiixiisa ku soo saaray laakiin sanadkiisa dacfiyaa ku jira maxaa yeelay waxaa lagu wariyey min dariiqi mu'amil ibnu ismaaciil muamilna waa saduuq sayi-ulxifdi xifdigu ka liitaa marka dacfigaas ayaa ku jira dacfigaas ayaa ku jira laakiin calaamatu albani tacliiqa uu saaray ibnu khusaymaha saxiixiisa wuxuu yidhi xadiidku waa saxiixo min duruqin ukhraa uu ka yimi jaaa min duruqin ukhraa duruq kale oo badan ayuu ka yimi xadiidkan wuxuu sheegaa gacmihii kor loo qaadiya halkee la dhigaa gacmihii kor loo qaaday halkaa la dhigaa uu xadiidkaanu ka hadlaa taasuu ka hadlaa waxa weeye labada gacmood markaad kor u qaadod salaada xidhanayso waxaa la rabaa bidixda inaad hoos marido midigtana kor marido ood isi saarto xadiidkan wuxuu leeya xabadkaana la saara intaasuu sheega labadoodana waa la ysi saaraa xabadka korkiisana waa la saara waa la saara waa la saaraa axaadiid kaleeto saxiixana way jirtaa in labada gacmood laysi saaraa marka la istaago oo waxaa ka mid a xadiidka abi xaasim can saar ibnu saadin kaana annaasu yu'maruuna an yadaca arajulu alyada alyumnaa calaa diraacihi اlyusraa fi salaa waxa weeyaan imaam albukhaari baabuba u qabtay oo uu yidhi baabu wadci lyadi lyumna cala lyusra baabkan wuxuu ka hadlaa gacanta bidix in la korsaa gacanta midig in la kor saaro gacanta bidix xaafid ibn xajar wuxuu yidhi fii xaali lqiyaami waxaa loola jeedaa marka la taagan yahay marka wuxuu yidhi sahl ibnu sacdin kaana naasu yu'maruuna dadka waxaa la amri jiray waxaa la amri jiray saxaabigu hadduu yidhahdo cidda wax amri jirta waa nabiga oo cid kale amar iyo nahyi kama qaadan jirin saxaabadu waxaa la amri jiray markay leeyihiin waxay ula jeedaan xukunkiisu waa xukmu lmarfuuc sida uu xaafid ibn xajar fatxulbaariga yidhiye nabiga wey waxaa amri jiray waxaa dadka la amri jiray an yadaca rajulu qofku inuu saaro yadahu lyumna gacanta midig calalyusr calaa diraa'ihi dhudhunkiisa calaa diraa'ihi dhudhunkiisa alyusra bidxda ah fi salaati salaada xadiidkaa saasuu ley kii horena muxuu lahaa waxa weya gacanta in gacanta un la kor saaro meesha la saara lakiin ma sheegi sidoo kaleeta cabdullahi ibn cabaas xadiisuu wariyey ibnu xibaan ayaa wariyey dabaraani ayaa wariyey sanad saxiix ah sida xaafid ibnu rajab uu fatxulbaariga ku sheegay waxa weeyaan wuxuu leeyahay cabdullaahi ibnu cabaas nabigaa yidhi innaa macshara alambiyaa umirnaa an nu'akhira suxuuranaa wa nucajila fitranaa annaga haddaan nabiyaalka nahay waxaana la amray suxuurta inaan dib u dhigno afurkana dadejinno wa an numsika iyo inaan qabanno biaymaanina midigyaalkayaga calaa shamaailina bidixyaalkayaga fi salaati salaada dhexdeeda inaan ku dhegno nab midahno saasaana la amri jir marka intaasoo dhan waxay tusayaan axaadiistaas xadiidkan waxa weyn sahl ibnu sacad xadiidkan waxa weyn cabdullahi ibnu cabaas xadiidka hore waail ibnu xujri oo matniga noogu yaala axaadiistaas oo dhan waxay tusayaan marka salaada qofku u taagan yahay inay sunnadu tahay gacanta midigtaa gacanta bidixdaa inuu kor saaro nabigeenna keliya maan xataa nabiyaalkii hore ayaa sidaasu sunno u aheed waana sida ay ku tageen waxa weeyaan ahlucilmiga agarkoodu ay ku tageen waa sidaas weeye sida ahlucilmiga agarkoodu ay ku tageenna waa sidaas weeye in gacmaha lays saaro waxaa jira ahlucilmiga gobol ka mid ah oo salaada markay taagan yihiin waxay saas u laalaadiyen allahu akbar u leeyay saasuu leeyay maalikiyada gobol ka mid a saas maalikiyada marka allah akbar saasu iska leey shiicadana iyagaana sidaas allah akbar iyaga marka shiicada tirsi male walaysan tirsiga ku jirine maalikiyada gobol ka mid a ka soo qabo taasaa marka la rabaa in laga jawaabo waxa weeyaan maalikiyada imaamu maalik madhabkiisi ma aha waa xaqiiqo oo maxaa u daliila inaysan madhabkiisii ahayn imaamu maalik muwada'a baabu u qabto baabu wadculyadayni da baabu waci lyadayni xdaahumaa cala lukra fi salaa baabkaanoo dham wuxuu ka hadlaa labada gacmood midda mid in midda kale la kor saaro marka salaada dilgu jiro baabuba u qabta muwada kitaabkiisa wa ku qor kadibna axaadiis haddaan sheegaynu ku soo aruuri oo tusayday in marka salaad loo taagan yahay gacmaha la is saaro walidaa saas daraaddeed xaafid ibn cabdilbari tamhiidka wuxuu yidhi lam yati can الnabiyi salى اlahu alay waslm fiihi khilaaf in gacanta midigtaa bidix la kor saaro wax khilaafsan nabiga kama imaan wa huwa qowl اjumhuur waana mucdamka qowlkooda min aلصaxaabati wالtaabiciin saxaabada iyo taabiciyaalka wa huwa اladii dakarahu malik fi muwada muwadana sidaasuu ku sheegay imaamu maalik walam yaxki ibn اlmundir wagayruhu can malik hayrahu qowlkaas qowl aan ahayna xataa kama soo naqleen ibnu mundir iyo aimo kalena marka imaam maali qowlkaa sunadaah ku teg qowlkaa sunnadaa ayuu ku teg maalikiyada gabanaa ka sheegeen inuu dhibsaday oo imaam maalik uu yidhi saas gacmaha loo laalaabiyo maxaa laga leeyahay lababa waa looga jawaabay sida baaji uu yidhi oo aimada maalikiyada kibaartooda ka mid ah waxaa lagu xambaaraahuu yidhi haddii uu is iraa ninka caalimka amay caamadu u maleeyaan in gacanta gacanta la kor saaraa inay rugni tahay oo haddii laga tago salaada guraydo marmar inuu saas iska yidhaa saasaa lagu xambaara wuxuu kahanaayey inay caamadu u fahamto gacmaha laysi saara inay tahay karaahi inay tahay rugni inay u fahmaan si ay u arkaan marka inaan salaada ku burayn mar inuu saas yidhahdo marka intaasuu ula jeedaay hadday ka jirto taas waa looga jawaabay oo waxaa uga jawaabay waxa weeyaan baaji xaafid ibnu cabdilbar wuxuu yidhi asagu tamhiidka wuxuu yidhi walxujatu fi sunna liman itabcaas xujadu sideedaba waa sunnada qofkii raaca waman khaalafaha fa huwa maxjuujun biha qofka sunno khilaafa sunnadaa loo xujaysaa walaa siyamaa sunatan lam yahbut can axadin min asaxaabati khilaafa weliba sunno aan lahayn hal qof oo saxaabiyaho khilaafay taas kumaba sii jirto marka maalig hadday ka sugnaa lahayd xataa qowlkiisa lama qaateen ee sunnadaa la raaci lahaa haddana kamaba sugna ee kitaabkiisiiyaa markhaati ugu weyn oy ku taalla oo in gacmaha gacmaha la kor saaro marka maalikiyadaas oo waxaw gacmaha laalaadinaa waxaysan fahmin maqsuudkii imaam maalik ee imaam maalik madabkiisu ma ahayn gacmaha halalaalaadiyo ma ahayn qaabkaa gacmaha laysku kor saaraa marka qaabkee gacmaha laysku kor saaraa xadiidka waail ibnu xujri sifa ku sugnaatay oo ah uma wadaca yadaw yumna calaa dahri kafihi lyusraa wاruski wasaacidi nabigu wuxuu saaray gacantiisa midigta gacanta bidixda calaacasha korkeeda iyo curcurka ama kala goyska meeshaas gacantu ay ka kala maaratay calaacasha iyo dhudhunku iskaga dhegayihin majeedo ka liiqliiqanayso ka dhaqdhaqaaqayso meeshaas weeye rusqiga calaacasha korkeeda iyo kala goyska amase curcurka iyo dhudhunka saddexdaasuu saaray ka saddexdaasaad saare waxa weyaan calaacasha qaybaad saare qaybna waxa weeyaan meesha kala goyskaaad ku aadineen faraha waa gudbine dhudhunkaad saare khalaas saddexdiiba isku markaas waxaa dareemaydaa saas inaysan ahayn saas sida wax yaaban oon waxaas cibaadada uma eke mog waxaas iska caruurnimada saas oo kale lama og taas wax jira maa taas wax jira maaha saasaad isku saaren taas waa sifo sugan xadiidkaas wail ibnu xujri ayayna ku sugan tahay taas waa sifo kale sifada kalena waxay ku sugan tahay isla xadiidka wail ibnu xujri waxaa soo arooray waxa weeyaan ra-aytu rasuula allahi sala allahu alay wasalam idaa kaana qaa'iman fi salaati qabada waa cantoobiyey biyamiini calaa shimaalihi oo inaad inta gacanta calacasha soo dhaafsiido aad gacanta bidixda dhudhunkeeda aad qabatood cantoobido labadaa sunno middaa rabtaa samaynay saasaad ugu qabanay khalaas markaas xabadka isku saara labada middaa rabtaa samaynay sida sawaabka maxay tahay mar haddii sidaana nabiga ay ka sugnaatay sidaana ka sugnaydo waa inaad tanna mar samaydo tanna mar samaydo laakiin xanafiyadu waxay yidhahdeen maya isku maraa la samayna oo waxaa la samaynaa waxay yidhahdeen farta iyo suulkana waa lagu qabaa saddexna waa la taaga laakiin nabiga lagama hayo taas taas nabigii lagama hayo mar haddaan nabigii laga hayn waxa weeyaan iska daa waxaan nabigii laga hayn wati ay iskaga baabiin marka halkee la saaraa marka gacmihii halkaa la saaraa hadda waxaan maraynaa midigta in bidix la kor saaro iyo qaabkii loo kor saarayay lakin labadi gacmood isi saareen halkeed saare xadiidka oo asalka noogu yaalla oo matniga noogu yaalla waail ibnu xujri waxaa ku sugan calaa satri laabta korkeeda xabadka korkiisa meeshaas wadnaha korkiisa in halkaa la saaro halkaas in la saaro tan xadiid male halkaan saarto sida wax naftu ka socoto taas daliil male taas taas daliil male meesha rubaddaa ku aadido dhuunta ah taas daliil male halkaan xabadka aad saaray xadiidkaas marka taas ayaa ku sugan wakadalika sidaasoo kale waxay ku soo arortay xabadka in la saaro xadiidka qabiisa ibnu hulb can abihi wuxuu hi ra-aytu rasuula allahi sala allahu alay wasalam yansarifu can yamiinihi wa can yasaarihi wa ra-aytu yadacu yadaw calaa satrihi laabta korkeedu saaray tirmidi waa xasan ayuu tirmidi waa xasan ayuu yidhi majmuuca asna waa isbaatiyey inuu xasan yahay xabadka korkiisa laba xadiid ayaan maraynaa mursalka daawuusna waxaa ku sugan kaana rasuululahi sal اlahu alay waslam yadacu yadda lyumna calaa yadi اlyusraa uma yashuduhumaa calaa sadri xabadku isla saari jiray wahuwa fi sala waa xadiis saddexaad idan marka qowlkaas ayaa u xoog badan qowlkaas imaam shaaficina waa laga wariyaa inkastuusan qowlka mashhuurkaho shaaficiya ma ahan qowlkaas laakiin shaafici riwaayatiisa waa looga wariyaa waana qowlka alqaadi shawkaani uu doortay uuna yidhi laa shaya fi lbaabi asaxu min xadiidi waail almadkuur xadiidkaas waail ibnu xujri xadiis ka saxiixsan sooma aroorin meesha gacmaha la saaray taas waa qowl qowl kalena wuxuu leeyahay waxaa la saaraa taxta sadri fowqa sura xudunta ka kor xabadka ka hoos qowlka caanka ay ku yihiin shaaficiyada mutaahiriinta waa qowlkaas qowlkaas weeye qowlkaas daliil waxay uga dhigteen oo ay waxa weeyaan qowlkaas ay u ictimaadeen xadiis kollayba oo marfuuca uma arag laakiin cali bna abi daalib ayaa fowqa fowqa sutra xudunta korkeeda saaray ayaa laga wariyey cali bna abi aalib bayhaqiyana wuxuu yidhi waa a sanadkaas waa xasan marka waxay dhahdeen fowqa sura fiiri marka taxta satri kuma jiro fowqa sutra xudunta ka kor xudunta ka kor qowlkaas imaamu nawowi wuxuu yidhi waa qowlka madhabka shaaficiyada xoog badan haddii shaaficiye aan nahay macnaha shaaficinima wax loo rajaxa markaa qowlkaas wey imaamu axmed ibn xambalna sidaasoo kale u yidhi wuxuu yihi fowqa surati qaliilan wax yar xudunta ka hora la saara saas waa isna ku teg marka qowlkaasna daliilkiisu waa intaas marka daliilkaas waa laga xoog badan ala sabti xadiian sheegay kana hal xadii ma leh waa qowl cali bn abi aalib laga wariyo weliba laisku haysto agga hubuudkiisa mideeda kale hadduu xaataa sugnaado khilaafi ma axaadiistii ala xabadku waa ka koreeya xudunta soo maha fowqa sura haddii la yidhi xabadka haddaad saarto fowqa sura waa ku taagantahy mog marka laakiin kan hore sariixay ku hayn saddexda xadiidoo hore in xabadka korkiisa la saaro marka kan saasaa looga xoog badanya agga daliilka saasaa looga xoog badanya qowl saddexaadaa jiro ah taxta sura xudunta hoosteeda saasaad iska leeda xudunta hoosteeda waa madhabka xanafiyada madhabka xanafiyada wey waxa weya xudunta hoosteeda saas iska leeda sidaas ayay leeyiin daliil ayadana waxay yidhahdeen caliyaa laga hayaa yihahdeen oo yidhahdeen ina min asunati fi salaa sunada waxaa ka mid a salaada wadcu lakufi calaa calaha in la kor saaro cala lakufi taxta sura xudunta hoosteeda waa in la dhiga caligan anaguna ka hayna yidha dad idinku cali ka haydan waxaa loogu jawaabay xanafiye markaa iyaga waxaa la yidhi idinka xadiidkiinu waa daciif xadiis daciifa weeye xadiidkan idinka aad keenteen waxa weya abu daawuud ayaa wariyey waana daciif sanadkiisu maxaa yeelay duruqdiisao dhan waxay ku wareegaydaa cabdiraxmaan ibnu isxaaq alwaasidi cabdiraxmaan ibnu isxaaq alwaasidina a'imat ljarxi watacdiil oo dhan aa ku itifaaq inuu yahay daciif marka kan waa eber wey marka mar haddii cabdiraxmaan ibnu isxaaq alwaasidi uu ku jiro waxaa la leeyay idinka calina wax kama haydaan nabina wax kama haydaan saasaa la leeyay qowl afraadaa jira oo ah meeshaa rabto saar xudunta hoosteeda dhig xudunta ka kor mari daa rabta xoogaa kor uga sii qaad xabadka saar alamru waasic ahlucilmiga gabalaa ku tegey waa laga fahmaa imaamu tirmidi sunankiisa oo markuu xadiidkii ahaa soo arooriyey kaana naasu yumaruuna an yadaca rajulu alyad alyumna calaa diraaci alyusra fi salaa wuxuu xadiidkaas ha nacam xadiidkaas aakhirkiisa wuxuu ku sheegay sax waxa weyaan wuxuu yidhi xaaf waxaan rabaa imaamu tirmidi wuxuu yidhi ra'aa bacduhum an yadacahaa fowqa sura xudunta ka kor in la saaro wa ra'aa bacduhum an yadacahumaa an yadacahumaa taxta sura xudunta ka hoos kullu dalika waasicun cindahum culimmada agtooda waa iska waasi waaas waa iska waasi sidaasoo kale ibnu mundir isna yidhi yidhi waa iska waasi sidaas laftirkeedaad moodaa ee ninka la ihahda cabdullahi ibnu salix alfawsaan minxaa inuu inuu rajaxay wuxuu yihi wa haada adharu aqwaal aqwaasha kana ugu xoog badan maxaa yeelay gacmaha la iskor saaro waa sugan tahay axaadiisii xoogaa inuu daciifinayaad moodaa laakiin meesha la dhigaya daliilku ma sugna arinku marka khiyaaru leeyahay qofka saaraya khiyaaru leeyahay risaalo masaladaas keligeed laga qorayna waaba jirtaa oo waxa weeyaan gacmaha halkaa la saaraa marka kor loo soo qaado gacmaha halkaa la saaraa hal risaalo oo laga qorayna waa jirtaa iyaduna oo la idhaahdo aliclaam bitakyiiri اlmusalli bimakaani wadci اlyadayni bacda takbiirati اlixraam in la ogeysiiyo ummadda khiyaar uu iska leeyahy qofka tukanaa meeshuu dhigi lahaa labada gacmood allah bartka risaalo ka qoray risaaladaasna waa hayaaba laakiin saddex xadiis aan sheegnay in xabadka la saara saddexdaas xadiis haddii marka laysku xoojiyo axaadiistaasi xooga yeelane sunnaana sugnaane waana in xabadka la saaro sidaas marka sunno waxaa in xabadka la saaro marka ee sunno ma ahan saddexda qowl oo kalena qowlkaasa ka xoog badan ilaa saddex xadiis uu leeyahay laba xadiis oo mutasila iyo xadiis mursala marka xaadiistaasoo qaar ka mida mid midba ahlucilmigu u xoojiyeenba marka sunnadu waa in xabadka la saaro xudunta hoosteeda ma ahan xudunta korkeedana ma ahan inkastoo masale ahlucilmigu sidaas aad arkaydaan isugu khilaafeen ay tahay mas'aladu wallahu subxaanahu wa tacaala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed